habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbaco ah bisha sebteembar sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrbaan iyo boggeenna v o a somaali com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida faahfaahin ku saabsan doorashadii xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda somalilan laba habeen iyo laba maalmood waa soo jeedi waana ka eran kartaan inuu siduu waadaa kaa tartanku kaasaannu ka soo baxnay halkaa laga yaabo sanatarada qaar iyagoo mashxarad iyo malxiis ah inay soo baxeen annagu habeenno iyo maalmay nagu qaabatay runtiina saasay dalku u baahan yahay
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo dhaawac loo geystay
halkaa qadaadka madaxa ee cudufkii u dhintay dhexdeeda nabarka sanqadhiisa ayuunba usoo jeestay mudugdhi laga daayo kadib nininkaas agoolkiisa laba jeer oo kala isticmaalay madaxa ee cudufta labadaa jeerba gacanta ayaa isaga dhigay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo madaxweynaha tunisiya qays siciid ayaa dad badan ka yaabiyey kadib markii uu najla bowden oo lixdan iyo saddex jir ah uu ka dhigtay mid kami waxna ka dhigtay mid ka mida jaamacadaha waddankaasi ugu sarreeya oo u magacaabay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ra-iisul wasaare ka noqoto dalka tunisiya gabadhan oo baratay cilmiga geologiga ama dhulka ayaa loo magacaabay xafiiska kadib markii uu xafiiska ra-iisul wasaaraha bannaanaa tan iyo shan labaatankii bishii julaay markaasi oo madaxweyne siciid uu howlgab ka dhigay baarlamaanka sidoo kalena uu marorsaday awooddii hoggaanka dalka isagoo dalka geliyey xaalad cakirnaan ah xafiiska siciid ayaa soo saaray qoraal lagu farayo bowden in ay soo buuxiso xilalka wasiirada sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabadani ayaa u muuqata madaxweynaha mid uu ku baalmaray xisbiga islaamiga ah ee ku xoogan baarlamanka dalkaasi waxaana ay keentay dhaleecayn tallaabadaasi ay ku diidan yihiin iyagoo ku tilmaamay inqilaab khatar gelinaya dimuquraadiyadda curdunka ah ee dalkaasi waxaanay sheegeen inay halis ku tahay horumaradii dhinaca dimuquraadiyadda ee waddankaasi uu gaaray ee ka dhashay kacdoonkii gugiga carabta ee ka bilowday meelo kala duwan oo wadamada carabta ah horaantii labadii kun iyo tobanka fumiyo kushita ayaa hal tallaabo uun u jira inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga ee dalka jabaan kadib doorasho maanta oo arbacaha ka dhacda dalkaasi wuxuuna hadda hogaaminayaa xisbiga muddo awoodda dalkaasi soo hayay kushita oo ah lixdan iyo afar jir ayaa ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda jabaan wuxuuna ka adkaaday wasiirka talaalka taaro kono wareegii labaad ee doorashada kono ayaa kasoo galaya xisbiga l d b codka hogaanka xisbiga ayaa lagu qabtay hoteelka tokyo kushita iyo kono ayaa wareega labaad isugu soo laabtay kadib markii midkoodna uu ku guul daraystay inuu helo codad ku filan wareega labaadna waxa kushita uu sareeyey hal cod oo wareega koowaad waxa uu sareeyey kushita hal cod oo keliya kon oo ah nin si furan aragtidiisa u dhiibta oo aan siyaasiyiinta kale la mid ahayn waxa aftida dadweynaha ay muujinaysay inuu isagu ku horeeyo codadka balse inta badan mudanayaashiga xisbiga l d b ayaa waxa ay taageerayaan kushita waxay u badan tahay in kushita uu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee dalka jabaan marka ay si buuxda u kulmaan xubnaha baarlaman dalkaasi isniinta soo socota markaasi oo si buuxda loo dooran doono hogaamiyihii bedeli lahaa ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya iyo shiide suga shabakada youtube-ka ayaa sheegtay inay joojinayso muuqaal walba oo lagu xusayo tallaalka inuusan ahayn mid shaqaynaya ama khatar ah waxaana soo raaca dadka su-aalaha ka keena tallaalada jadeecada iyo busbuska sida ay shirkadan ku dhawaaqday maanta shabakada youtube oo ay leedahay shirkada google ayaa sheegtay in ay si gaara u bartilmaameydsan doonto dadka eedaha beenta ah u soo jeediya tallaalada la ansixiyey ee ku tilmaamaya kuwa halis ah oo sababaya cudurro halisa caafimaadkana waxyeelaya sidoo kalena waxay shirkadu beegsanaysaa dadka sheega in tallaalku uusan waxba ka tarin gudbinta iyo qaadista xanuunka ama kuwa wararka been abuurka ah ka sameeya ee ka dhanka ah tallaalka shirkadu waxay sheegtay sidoo kale inay sii wadi doonto oo ay ogol yihiin waxyaabaha ku saabsan siyaasadaha tallaalka tijaabooyinka cusub iyo taariikhda tallaalka guul iyo guuldaraba siyaasada youtube-ka ee tallaalka covid sagaal iyo toban ayaa waxa uu la kulmay eedeyn badan oo dadku ay usoo jeedinayeen oo ku saabsan sida ay uga see inay arintaasi wax ka qabtaan cilmi baarayaal ayaa soo helay in xanuunka covid sagaal iyo toban uu si aan wanaagsanayn u saameeyo xubinta soo saarta hormoonka sokorta jirka maamula ee bukaanada qaar uu ku dhaco kuwaasi oo u nugleeya in sokor ama macaan qofku uu yeesho daraasadan oo ay sameeyeen saynisyahano ka tirsan jaamacadda siena ee dalka talyaaniga ayaa muujisay in fayraska koroonuhu uu waxyeelo u geysto unugyada soo saara sokorta jirka gaar ahaana unuga bankriska daraasad kale oo ay samaysay maxadka caafimaadka ee well cornel medicine ee magaalada new york ayaa hesheyn covid sagaal iyo toban uu sidoo kale weeraro xubnaha sokorta soo saara ee jirka oo ugu horeeyaan hormoonada isku miisaama heerka sokorta ee jirka halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay doorashada qaar ka mida xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda somalilan balse ka mid noqonaya baarlamaanka federaalk soomaaliya doorashadan ayaa ka dhacday xarunta afisiyoni oo ay ammaankeeda sugayeen ciidamada booliiska soomaaliya iyo kuwa amisom waxaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena cabdicasiis barrow
lixdan mudane oo maanta lagu doortay magaalada muqdisho ee ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya ayaa waxay kala yihiin cabdi xaanshe cabdulaahi saalax axmed jaamac brofesor cabdi cismaaciil samatar cismaan abuukar dube leyla axmed cismaaciil iyo bilaal idriis cabdulaahi waxayna dhammaantood ku soo baxeen tartan doorasho oo ka dhacay teendhada afisiyone ee magaalada muqdisho waxaa harsan doorashada kuraasta shan mudane oo kale taas oo qorshahooda yahay in berri la qabto ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xubnahan cusub ee ku soo baxay doorashadii maanta ka dhacday muqdisho ugu hambaliyeeyey qoraal kooban uu soo saaray dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa bogaadiyey doorashadii maanta ka dhacday muqdisho ee lagu soo doortay xubnahan ka mid noqonaya baarlamanka aqalka sare doorashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a xildhibaanada soo baxay oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta cismaan abuukar dube iyo sidoo kale wasiirka dastuurka soomaaliya saalax axmed jaamac habeenno badan aanu soo jeednay sida caadada ahayd maalmo badan aanu soconaynay kambeyn adag adag runtii oo aad u adag hadda aan idinla hadlayo laba habeen iyo laba maalmood waan soo jeednay waana garan kartaan inuu siduu u adaa kaa tartanku kaasaanu ka soo baxnay halka laga yaabo sanatarada qaar iyagoo mashxarad iyo malxiis ah inay soo baxeen annagu habeenno iyo maalmay nagu qaadatay runtiina saasay dalku u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay inuu u guuro dimuqraadiyad iyo doorasho ay dadka la matalaya ku kala saaraan qofka u shaqaynaya iyo ay leeyihiin shaqadaa noo qabo walaalo horta guushan dee ilaahay baan uga mahad celinaynaa isagaa dadka guuleeya oo fursadda siiya ka bacdi waxaan u mahad celinayaa ergadii dooratay ee reer waqooyiga ahay guurtidii iyo waxgaradkii ergadaa ka qaybta ahaa ee codkooda igu aaminay iina doortay inaan noqdo senatarka ka soo gelaya gobolka sanaag weliba taasoo aanan kula loolamayn nin fudud nin weyn oo dalkan mas-uuliyad weyn ka soo qabtay oo waaya aragnimo dheer leh oo saamayn siyaasadeed leh ayaannu kursigii ku tirtannay ilaahayna aanu ii cadfay waxaan odhanaya horta aniga iyo ninkii aanu wada tartannay ibraahim idle weeye maanaan kala guulaysano waanu wada guulaysanay doorashadan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xilli madaxda ugu sarreeya dalka gaar ahaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha uu u dhexeeya khilaaf siyaasadeed haddaba doorashadan ma la filan karay inay maanta sidan u qabsoonto waxaan su-aashaasi weydiiyey farxaan isaaq yuusuf oo ka mid ah maxadka cilmi baarista ee somaali public agenda ee fadhigiisu yahay muqdisho doorashadii maanta ka qabsoontay afisyooni oo xubnaha somalilan ku matala aqalka sare waxay ahayd mid muhiim ah oo xasaasi ah waxayna dhacday xilli uu jiro khilaaf xoogan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay qabsantay xilli ay shacabka soomaaliyeed qabaan cabsi ah in khilaafkaasi uu noqdo mid ragaadiyo dibdhac u keena doorashadaas qabsawitaankeeda waa mid yadadiilo iyo rajo ku abuuraya shacabka soomaaliyeed in hanaanka doorashada uu hor u socdo iyadoo uu weli jiro khilaafkii siyaasiga aheed uu u dhexeeyey hoggaanka waddanka doorashadaas waxaa ka muuqatay ay astaan u ahayd ama calaamad u ahayd ama ay muujinaysay dhinacyo isku haaya siyaasadda oo damaca kaga jiro kursi ugu sarreeya waddanka inay ku lagdamayeen ay dhinacyo kala duwan taageerayeen doorashada xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa waxaa horey loogu soo qabtay maamul goboleedyada inkastoo aan weli si rasmi ah loo dhammaystirin cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kalena qaar ka mid ah waxgaradka nabadoonnada iyo haweenka beelaha banaadiriga ayaa dalbanaya in qaab ay cadaaladu ku jirto ay ku dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose beelahan ayaa xubno aan ku lahayn aqalka sare faahfaahinta warkan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste
xubno ka tirsan nabadoonnada haweenka iyo waxgaradka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qaabka ay u rabaan inay u dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose iyagoona codsaday in doorashadu ay ku dhacdo qaab daahfurnaana si ay ugu soo baxaan xildhibaanno ay bulshada banaadirigu kalsooni buuxda ku qabaan shariif mayow cismaan shariif jeeg oo ka mid ahaa hobolladii hore ee masraxa banaadiriga oo dhowaan ku soo laabtay dalka ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hanaanka ay la tahay inay u dhacaan doorashooyinka kuraasta banaadiriga anigu waxaan maraykanaan deganaa waa la socotiin halka kan waxaan u imid aniga in ay dhacdo doorasho oo cadaalad ah waayo nin kursi iskaga fadhiyo wax matare ah waxna dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba waxba u taraynin aan ka muuqanin shaashadda aan ka muuqanin aan la arkaynin oo isqarinaayo kaasoo kale ayaan rabnaa inaan iska leexino oo mid fiican aan ku bedelno aniga nin odayaan ahay ma u baahni xildhibaan inaan naqda waxaan jecelnahay annaga shan kursi aan ku leenahay baarlamaanka dhanba shan kursi aan ku leenahay si cadaalad in loo qaybsado oo banaandiryaha dhan laga arko meesha ay ka muuqdaan oo voodka ama arti aan la kala harin ninkii wax tar leh oo wax ummadda u qabtay wax noo tilmaami karo wax noo sheegi karo oo ummadda iyo dalka iyo diinta iyo wax u qaban karo waxaa loo baahanya markii xildhawaan aad naqatid oo xildhawaan aad naqatid inaad dalkaada iyo dadkaada wax uqabatidaa la rabaa waxgaradka goobta ka hadlay qaarkood ayaa sheegay in beelaha banaadirigu kuraastoodu aanay ahayn shan oo ay tahay lix kursi sida uu ku warramayo nabadoon xaaji kamaal maki aways tan aqalka hoose beelaha banaadiriga waxaa waaye kuraasta ay leeyihiin lix kursi waa kuraastaas hal kursiga baydhabo la geeyey xataa dulmia lagu geeyey waxaa loogu geeyey ninaa rabitaankiisa lagu siiy rabitaan nin madaxweyne u lahaay kursigaasna lagu dhaafsiiyey haddana kama harinoo kuraasta banaadiriu ka tirsan yahay waxaan rabnaa lixdaas kursadula raalli ka noqdo in lagu tartamo oo si daafuran loogu tartamo caasho malaaq mahdi oo ka mida ururada haweenka beelaha banaadiriga ayaa ku boorisay guddiyada doorashada iyo odayaasha dhaqanka in la ilaaliyo qoondada kuraasta banaadiriga ay haweenku ku leeyihiin waxaan leeyahay daafurnaan hufan ay ku jirta walaalnimo wadajir ha ku dhacdaan leeyahay kuraasta aqalka hoose bulshada banaadiriga marka bacdamaa aan annaga lix kursi ka keensannay carta lixda meeyadiina la ogaa banaadir in uu ahaa labadii kursioo la dhigay sidii loo kala helay wax ka daahan ma leh ama siyaasi ha ahaado ama waxgarad ha ahaado ama oday dhaqan ha ahaado labadii kursi ee la dhigay magaaladan muqdisho kursigii ugu horeeyey dadkii helay baan ahayn haddana carta waxaan ka keensanay lix kursi lixdeenii kursi aan waxba ka dhineen ayaan ka rajaynaynaa dowladda cadaalad inay maaragtay ay wax ku bixiso lixdeenii kursina waxaan ka rabnaa weliba khaasatan aan aniga rabaa labadeenii kursi oo dumarka in loo bandhigo daahfurnaan iyo cadaalad waxgaradka bulshada banaadiriga ayaa dhanka kale ka cabanaya inayan wax matalaada ku lahayn aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waa ka nabadoon kamaal aqalka sare hadda aan leenahay banaadir markaan nahay ma kamid nihi waa labadi laba labaa nalaga siiyo eegaas labada nalaga siiyey waxaa ugu hor dambeysay baydhaba shir loo aaday baydhaba markii la aaday shirkaas laisku laisku loo aaday soo naqashadii labada hawada lagu caawo waa waa dhamaateen waa banaadir saas ay labadaas kursi ay ku waayeen waana macnaa dadaa ka shaqeeyay in ay waayaan kuraastaas mana suurtagelayso aqalka sare haddii annaga aan ka maqannahay haddiiba aan kamid ahayn israel aan macnaha boqolkiiba aan keen intaas oo toddoba qofood halgamayaal ay noogu jireen beelaha banaadir inay aqalka sare ay ka maqnaadaan wax qalad waa aan loo baahnayn waa cadaalad daro weyn waa marka marka soomaali keliya isku fiiriso dadka reer xamarka macnaha meeshan dadkan sokoray u yihiin in lagu daro ay macnaha howshaas ay ka qayb qaataan oo macnaha doorashadii aqalka sare annaga aan ka mid naqano beelaha banaadiriga ayaa hoosta ka xariiqay in lagu dulmay nidaamka awood qaybsiga soomaaliya ee afar dhibic shan waxaanay sheegeen in xaqiraadaasi looga bixi karo helitaanka doorasho qof iyo coda sida uu tilmaamayo shariif jack waxaan cadaalad taranka tisinayna four bont five inaan noo dhirao annagoo tira badan dadkii oo maaragtay oo la quusiyo oo la hiri nus baa tihiinaa noola hiri saas ay tahay waa oggolaanay aan waan ku heshiinay macno male waa laakiin hadda ka bacdi waxaan jecelnahay hal cod iyo hal qafood inuu ilaahay keeno laakiin tiis lix iyo toban ka dhacay taasoo kale ilaaha naga koriyo waa too laga xumaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal iyadoo weli uu taagan yahay qalaasyaha shidaal yarida ee britain ayaa qaar ka mid ah darawaliinta milatariga ee dalkaasi ay bilaabayaan in ay wadaan baabuurta waaweyn ee shidaalka keeni jirta wadankaasi si looga hortago xaalad shidaal yari ah oo wadankaasi ka jirta waryahana ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan london nooga soo diray qaar ka tirsan milatariga dalkan britain ayaa gacan ka geysan doonaa inay kaxeeyaan baabuurta xamuulka shidaalka si ay u gaarsiiyaan xarumaha ama kaalmaha shidaalka maalmaha soo socda arrintan ayaa timid kadib markii darawal yari sabab ay u noqotay shidaalka oo gabaabsi noqda iyo saxmadda ka dhalatay goobaha shidaalka laga shubto sida uu sheegay xogayaha ganacsiga ee dalkan britain qiyaastii boqol iyo konton darawal oo milatariga ka tirsan ayaa diyaar u ah in ay si kumeel gaar ah u qabtaan hawsha dowladda si loo xakameeyo dhibaatada halista shidaalka ka dhalatay taas oo dadka ku keentay xaalad jahawareer ah maalmihii lasoo dhaafay xogayaha ganacsiga ee dalkan britain kawasi kawarteng ayaa bartiisa twitter-ka ku qoray waxaan xaqiijin karaa in kaydka haamaha shidaal ee dowladda ay gacan ka geysan doonaan shidaalka oo guud ahaan la gaarsiiya dalka suldaan daahir xaaji boqore waxa uu ka mid yahay bulshada ku nool deegaanka stains ee laga soo doorto xogayaha ganacsiga waxaana uu ka mid ahaa dad la kulmay oo kala hadlayay dhibaatada shidaal yarida
arrinkii oo ku kacay masakmansa oo ah ganacsadaha ee wasiirka ganacsiga ee u k oo runtii aan la kulannay isaga oo aan aad iyo aad cadaadis ugu saarnay in laga baxo ciriiriga shidaalyarida iyo dhibaatada kusoo wajahan waxaa laga leeyahay xilli gababaha oo ay bulshada u baahan tahay traag dheer inay gasho haddana la ii sheegay oo u naga ballan qaaday in milatarigii ay soo gaarsiinayaan shidaal dadka soomaaliyeed waxay u badnaayeen dad tagaasleeya iyo dad muxuu ahaa ka shaqaysta taraaglayaasha iyo basaska dhammaan dadkaas oo dhan way saamayday sababta u saamayda waxa weeye qofka hadduunu shaqo tegin shaqadiisii way adkaanaysaa laakiin waxa noo ballan qaaday oo ballanqaad saxa noogu sameeyey inuu milatarigii iyo booliiskiiba intaba ay dhaqaaqayaan shidaalkana hadda degdeg loo soo gaarsiinayo hadda aan kula hadlayana waxaa laga yaabaa inay dhowaan wax mardhow oo aan saas u dheerayn in laga bao hadda waxaa yaraatay dhulka hadda aan joogno oo laga soo doortay masar kuwaasa waxa weeye waa dhulka hadda aan joogno waxaa la yidhahdaa sdathom waana local indigeyga dadyowga la kulmay oo aad iyo aad bareesharka u saarayaan kamid ahay tallaabadan ayaa loo arkaa inay dabcin doonto qalalaasaha ka dhashay shidaalka oo saameeyey guud ahaan dalka iyadoo waddooyinka lagu arkayo baabuurta oo safaf dhaadheer ku jira si ay u gaaraan kaalmaha shidaalka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa sheegay in xaaladdu ay soo hagaagayso dowladduna ay qorsheynayso in ay fiisaha dalkugalka siin doonto shan kun oo shaqaale deg deg ah oo ka yimaada yurub gaar ahaan wadayaasha baabuurta waaweyn si looga soo kabsado darawal la-aanta sababtay shidaalka oo yaraaday urur ay ku bahaysan yihiin ganacsatada shidaalka oo loo soo gaabiyo p r a ayaa iyaguna sheegay in boqolkiiba toddobiyo labaatan xarumaha shidaalka ay hadda ka jirto shidaal yarida islamarkaana ay rajo badan ka qabaan in xaaladdu ay kasoo hagaagto ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
madaxa gargaarka ee qaramada midoobey martin grivens ayaa talaadadii sheegay in uu u malaynayo in gobolka tigray ee dalka etoobiya ay ka jirto macluul iyadoo ku dhowaad saddex bilood oo ay xanibaad saaran tahay gobolkaasi ay dagaaladu halakeeyeen ay ku xadiday in gargaarka gaaraya halkaasi uu noqdo boqolkiiba toban intii loogu talagalay grivens ayaa sheegay in ay dalbanayaan in loo ogolaado in gaadiidka sida gargaarka uu gaaro gobolkaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa qorta wakaalada wararka ee reuters waxaa nala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan waa in gaadiidkaasi ay dhaqaaqaan ayuu griffiths ku yidhi waraysi uu siiyey royters tani waa mid uu aadanuhu sameeyey waxaana lagu hagaajin karaa ficilka dowladda ayuu yidhi dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka ee etoobiya iyo kuwa jabhadda t b l f oo maamusha gobolka tigre ayaa qarxay toban bilood ka hor kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyadoo in ka badan laba milyan oo qofna lagu qasbay inay guryahooda isaga cararaan waxa aan saadaalinay in ay jiraan afar boqol oo kun oo qof oo ku jira xaalada u eg macluul halisna ugu jira macluul qiyaastuna waa in haddii aysan helin gargaar ku filan ay macluushu ku habsan doonto ayuu yidhi griffiths oo soo xiganayay qiimaynay bishii juun samaysay qaramada midoobay waxa aan u malaynayaa in wax u eg macluul ay halkaasi ka jirto ayuu yidhi isagoo intaa ku daray in ay adag tahay in si dhab ah loo ogaado sida ay tahay xaaladda gobolka tigrey sababtoo ah xanibaadaha gargaarka iyo weliba la-aanta shidaal lacag iyo weliba gaadiidka xamuulka xambara ergada etoobiya ee qaramada midoobay ee magaalada new york ayaa war ay soo saareen ku sheegay in sheegasho kasta oo ah in xanibaado ay jirto ay tahay mid aansan lahayn waxa ay sheegtay in kooxaha gargaarka ay soo wajahday gabaabsi dhanka gaadiidka ah taasi oo ka dhalatay in inta badan gaadiidkii gargaarka geeyey tigray aysan ka soo laaban darawallada baabuurta xamuulka ee gargaarka u waday gobolka tigray ayaa ugu yaraan la toogtay laba jeer iyadoo darawallada qaar ee u dhashay qowmiyadda tigrey lagu xiray gobolka deriska ah ee canfarta laakiin qaramada midoobey ayaa sheegtay in markii dambe lasoo sii daayey griffiths ayaa sheegay in gaadiid badan oo tegay gobolka tigrey aysan ka soo laaban taasi oo sii kordhinaysa buu yidhi dhibaatooyinka bini'aadannimo waxa uu sheegay in aysan jirin baabuur sida shidaal oo tegay gobolkaasi ilaa dhammaadkii bishii luuliyo marka hore waxa aan u malaynayaa in aysan haysan shidaal ay ku soo laabtaan ayuu yidhi marka xigana waxaa laga yaabaa in aysan doonayn si kastaba cawaaqibka howlaha bini'aadannimo wax kastaba ha sababaane waa dhibaato ayuu yidhi qaramada midoobey ayaa lix iyo tobankii sebtembar sheegtay in keliya soddon iyo siddeed ka mida afar boqol iyo lixdan iyo lix baabuur oo tegay gobolka tigree tan iyo labaiyo tobankii juulaay ay soo laabteen talaadadiina barnaamijka cunnada adduunka ee w f p ee xafiiskiisa etoobiya ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in lixdan iyo kow baabuurta xamuulka ee ganacsiga ah ay maalmihii lasoo dhaafay ka baxeen tigrey ayna filayaan in kuwo kale ay sidaas oo kale sameeyaan toddobaadyada soo socda gobolka tigree ayay qaramada midoobay sheegtay in shan dhibic laba milyan oo qof ama sagaashan boqolkiiba bulshada gobolkaas ay haatan u baahan yihiin gargaar sida ay qaramada midoobay sheegtay baaris lagu sameeyey qaybtii hore ee bishan sebtembar caruurta ka yar shan sano jirka ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad labaatan iyo saddex boqolkiiba ay hayso nafaqa darro halka in ka badan toddobaatan boqolkiiba ee haween gaaraya koob iyo toban kun oo qof oo uur leh amaba naas nuujinaya ubadkooda ay la ildaran yihiin nafaqa darro baahsan marka laysbarbar dhigo tani waxa ay la mid tahay heerkii nafaqa darro ee aan labada kun iyo koob iyo tobankii ku aragnay soomaaliya bilowgii abaartii soomaaliya ayuu yiri griffiths griffiths ayaa sheegay in si gargaar loo gaarsiiyo gobolka tigree loo baahan yahay in maalintii gobolkaasi ay tagaan boqol gaadiidka xamuulka ah laakiin waxa uu tilmaamay in toban boqolkiiba oo keli ah ay u suurto gashay inay tagaan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixinta reuters noo soo koobaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana aan dhinacii heesaha aan ku yaranasanno codka qatar daahir ege habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel walbo aad naga dhagaysanaysaan qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaa idin ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaase ka soo hormari doona qodobaday wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin aqriyo madaxweynaha dalka tunisiya qays saciid ayaa dad badan ka yaabiyey kadib markii uu najla bowden oo jir ah waxna ka dhigta mid ka mida jaamacadaha ugu waaweyn dalkaasi uu u magacaabay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare ka noqoto dalkaasi gabadhan oo baratay cilmiga dhulka ama geologiga ayaa loo magacaabay xafiiska kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu bannaanaa xafiiskiisa tan iyo bishii julaay shan iyo labaatankeedii markaasi uu madaxweyne siciid oo uu howlgab ka dhigay baarlamaanka sidoo kalena uu mararsaday awooddii dalkaasi isagoo dalkaasi geliyey xaalad cakirnaan ah xafiiska siciid ayaa soo saaray qoraal markaasi faraya bowden in ay soo buuxiso xilalka wasiirada ama golaha wasiirada sida ugu dhaqsiyaha badan fumiya kishita ayaa hal tallaabo uun u jira inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga ee dalka jabaan kadib doorasho xisbigiisa maanta oo arbacaha ay qabteen wuxuuna hadda hogaaminayaa xisbiga muddo markaasi awoodda dalkaasi soo hayay kushita oo ah lixdan iyo afar jir ayaa ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda jabaan wuxuuna ka adkaaday wasiirka tallaalka taro kono wareegii labaad ee doorashada codka hogaanka xisbiga ayaa lagu qabtay hoteelka tokyo kushita iyo kona ayaa wareeg labaad isugu laabtay kadib markii midkoodna uu ku guuleysan waayay codod ku filan wareegii labaad kona ayaa ah nin markaasi si furan aragtidiisa u dhiibta oo aanan siyaasiyiinta kale la mid ahayn aftidii dadweynahana waxa ay muujisay inuu isagu ku horeeyo balse inta badan mudanayaasha xisbiga l d b ayaa waxa ay taageeraan kushita shabakadda youtube-ka ayaa sheegtay inay joojinayso muuqaal walba oo lagu xuso in tallaalka uusan ahayn mid shaqaynaya ama khatar ah waxaana soo raaca dadka su-aalaha ka keenaya tallaalada kale ee jadeecada iyo busbuska sida ay shirkadani ku dhawaaqday maanta shabakadda youtube oo ay leedahay shirkadda google ayaa sheegtay in ay si gaara u bartilmaameydsan doonto dadka eedaha beenta ah usoo jeediya tallaalada la ansixiyey ee ku tilmaamaya kuwo halis ah oo sababa cudurro halis ku ah caafimaadka sidoo kalena waxay shirkadu beegsanaysaa dadka sheegay in tallaalka uusan waxba ka tarin gudbinta iyo qaadista xanuunka ama kuwa wararka beenta ah ka sameeya ee ka dhanka ah tallaalka shirkadda waxay sheegtay sidoo kale inay sii wadi doonto oo ay ogolaanayso waxyaabaha ku saabsan siyaasadaha tallaalka tijaabooyinka cusub iyo taariikhda tallaalka guul iyo guuldaraba cilmi baarayaal ayaa soo helay in xanuunka covid sagaal iyo toban uu si aan wanaagsanayn u saameeyo xubinta soo saarta hormoonka sokorta jirka maamula ee bukaanada qaar uu ku dhacay kuwaasi oo u nugleeya in qofku uu macaan ama sokor qaado daraasadan oo ay sameeyeen saynis yahano ka tirsan jaamacadda siena ee dalka talyaaniga ayaa muujisay in fayraska corona uu weerar ku qaado unuga sokorta jirka markaasi ee bankarska loo yaqaano daraasad kale oo ay samaysay maxadka caafimaadka ee well cornell medicine ee magaalada new york ayaa iyana heshay caddaymo lamida taasi halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa arrintaasina waxay soo martay maraaxilo kala duwan oo kolbo heer soo joogtay waxaase weli maqan qaabkii gobolka banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran haddaba yay tahay inay u istaagto hannaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaaddiisa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel arinta gobolka banaadir horeyse ilaa dambayso sagaal iyo labaatan sanaa laga joogaa burburkii dowladii dhexe gobolka banaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa shacabkiisaan u bislayn inay wax qabsadaan shacabkiisaan garanayn meesha wax ka jiraan shacabkiisaan u diyaarsanayn inay maarata maamul samaystaan waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dowladii jirin baa jirtay oo dhowr iyo labaatan sana ah oo shacabka muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafada xaafad u gudbi jirin oo degma degma u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war annagu maamul goboleed aan samaysano gobolka banaadira aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku heshiino dowladdii noogu timaada markaa muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala ha noqoto fakerkaas raggii odhan lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhallinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrimo bulsho tahay ma jiraan waxaa laga sugayaa un dowlad wax kuu samaysa dowladna wax u samayn mayso haye baasto anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka banaadir shacbiga gobolka banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo waa shacbi ku shaqaynaya rabitaan dowladnimo waa shacbi jooga caasimadii soomaaliya waa shacab ka kooban soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil shacbiga noocaasihi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka sagaashankii markii dowladdii ay dhacday isla laba bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa cali mahdi maxamed ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasiya ha noqdee weligeed muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan mar haddaan nidaam la waayin arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka muqdishona labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meelmarinteeda laga rabaa waa dowladnimada maahane shacabku waa taageere taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisi oo u codaynayo ama diidayo barnaamij noocaasa weeye marka dowladdu waxay xoog saartay dowlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka banaadir ee dastuuriga dhaliisha shacab ma leh waxaa iskale dowladihii soo jiroo dhan baa iskaleh labaatan sannadood oo u dambeeyday shan madaxweyneha la dhiso min afar sannadood ah shantaa madaxweyne oo uu u dambeeya maxamed cabdulaahi farmaajo meeqaamka gobolka banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu odhanayaa waa inay caddaysaa dowladdu marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn nabadoon bedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka banaadir arrintiisa ay ka socon la'dahay shacabka muqdisho inaan dowlad wax u qabanayn waa ogyihiin inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo baxildhibaankooda iyo wasiirkooda iyo cuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yidhaahdaan war dhaqaalaha inta la eg baa inaga baxa dalkeenniina gobolkeenniina wax kuma qabno wadda xataa nalooma sameeyo biyihii baa na dhex fadhiya qurunkaa qashinkii baa na dhex fadhiya inay saa intay yidhaahdaan oo tashadaan ay yidhahdaan war dowladu wax inoo qaban maysa yaanu ka sugaynaa wax ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisayo dowlad wax u dhisaysaana tii horena uma dhisi tu dambeo imaatana u dhisi mayso markaan waxaan leeyahay shacbiga hadduunan hadlan sidaa unbuu ahaanaya dulligaa unbuu ku jiraya ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryaqaat waxaa weeye canshuurta laynaga qaado oo gobolkeenna laga qaado soomaaloo dhan ku nooshahay oo xadaynayo madaxweynihii hore galmudug sideed iyo tobankii waagii la ahaa gobol in laba iyo toban gobol muqdisho dhaqaalaheeda lagu maaratay lagu kabi jiray anna aan hadda ogahay oon dhex fadhiyo in soomaaloo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halkaa ka soo baxa mucaawino dibad laga hela mooye aan dowladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay inta istaagaan yidhaahdaan dowlan wax ma noo dhisaysaa maya annagaa dhisanayna cidna xabad kula dhici mayso inay golahoodii degaanka samaystaan inay maqaamkoodii muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayarka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dowladi inta u timaada xabsi ku guri mayso xabadna la dhici mayso faraha looga qaadi laha dowladuna meesheeday deganaanaysaa oo xafiis kasta oo wasaarad leedahay meeshadu ahaanayo marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma melihi shacabku soomaali maaha waxaan ku dhaliilayaa oon ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxaa u liitaa layidhi matashade iyo matashiishe iyo matoshe saddexdiiba waa ka maqan yihiin shacabka banaadir waxaan leeyahay walaalayaal na kaciya aan tashanno waxayna aan dhisno golyaheena degaanka annagu aan dhisano cidi gacmahaynama hayseen baasto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay ka cagajiidayso arrimaha ku aadan matalaadii uu yeelan lahaa gobolka anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilayo dowlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqilaadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaalla oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhiso ah lagana daaya digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba soco waayaan si wax u socdaan si ummaddu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jiradaad lugaha ka daawaysaa ma soconayo saddexdaa milyan ee ku nool caasimadii dalka ee soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqotaa suurtagal maaha ninkii ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda nin ku ammaanan oo maanta la odhan karo waxbuu qabtoo waa tegay ma jiro dhaliisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin waxqabad la'aanta iyo horu socod la'aanta iyo jihayn la'aanta caasimadii dalka loo samayn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo saddexda malyane matala in loo samayn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nooloo tiradaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mida waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadeed
xasan kaafi cabdiraxmaan qoysi xubintii dooda gaaban aan intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii qoyska haweenka iyo qoyska cashe ibraahim aadan caashucuud ayaa nala socodsiinaysa
kulanto wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska magaalada boosaaso waxaa ka jira macadyo haweenku ay ku bartaan xirfado shaqo abuur u noqda qaar ayaa iminka ku guda jira barashada xirfadahaas iyadoo ay jiraan kuwo horay u dhammaystay waxbarashadooda islamarkaasna goobo ganacsi ka furtay gudaha boosaaso iyo magaalooyinka ka baxsan xirfadahan oo ah kuwo dhowr bilood ee haweenku ku bartaan ayaa isugu jira midabaynta dharka cillaansaarka tolidda dharka iyo qaar kaloo badan kowsar cabdinaasir xasan oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa ay uga warantay sida ay haweenku fursadahan uga faa'iidaystaan runtii waxaa waxbarnaa gabdho badan iskugu jiro hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo kuwo waxbarasho iskaga yimi waxaan cilaanka barnaa arday gaaraysa sanadkii waxaan soo saarnaa arday gaaraysa lix boqol ama shan boqol oo arday ah waxa xirfadda cilaansaarka ee baahi weyn ka dabooshay hablo badan oo dhar gadi jiray suuqyada taagnaan jiray oo baahidooda ay dabooshay xirfadda cilaansaarka waxaa si weyn loogu shaqaystaa maalmaha ciidda khamiista iyo jimcado dadku dalxiisyada ay aadaan anfac wuxuu soo saaraa qaybta qurxinta arday taya leh oo qaybtooda macalimiin isku bedelay inay ka shaqeeyaan jaamacadda boroma hadeertaan maasha allah xirfadda farsamada gacanta ee cilaansaarka aad bay u fiican tahay waxaan barnaa cilaansaarkii meekabkii iyo timidhisidii sharaxaadda sida artis u noqon lahaayeen bugaagta ugu sawiri lahaayeen majaladaho kaleeto inay suuq geeyaan ay bugaag soo saaraan oo iibiyaan waxaan u mahadcelinaynaa macadka farsamada gacanta ee anfac iyo dhammaan waalidiintii ku taakulay inay gabdhahooda waxbartaan oo soo saaraan gabdho shaqaysta iyagoo waddankooda jooga haweenkan bartay xirfadahan ayaa qaarkood waxa ay goobo ganacsi ka furteen meelo ka baxsan gudaha magaalada boosaaso sida ay mar kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ay u sheegtay kowsar oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara dadka qurxinta aan barno waxay iskugu jiraan hooyooyin gabdho yaryar iyo maamooyin da ah waxay waxbartaan xiliyada xagaag oo kaleeto saddexda bilood dadku xagaaga ku maqan yihiin qaybtood markay laba bilood ama saddex bilood ay bartaan waxay aadaan tuulooyinkii dadka u xagaabaxay iyagoo kusoo shaqaystay ay dib noogu soo noqdaan ma haddaasna waxaa iskale macadka anfac oo garab weyn ka qaatay in baahidii dadka shaqo uu daboolo oo xirfada farsamada gacanta cilaansaarka ah waxaa jira haween guryahooda iyagoo jooga ku shaqaysta oo loogu yimaado guryahooda loogu tago iyagoo meel furan oo helaya biilkoodan kasoo saaran kara iyagoo gurigooda jooga dadkana ugu cilaama dadkana bara iyagoo gurigooda jooga oo ku shaqaysta
inkastoo haweenka qaar ay bartaan hal xirfadeed oo keliya waxaa jira haween iyagu u xusul duubaya inay bartaan dhowr xirfadood si ay ugu shaqaystaan waxaan ahay hooyo ardayada magacayga waxaa la dhahaa mako maxamuud maxamed waxaan wax ka bartaa macadka anfac waxaan bartaa xirfadaha gacanta hadda midda bila baan dhiganayay kariska waa laga bilaabi doonaa insha alla waan qornahay laakiin hadda qarqaanka iyo cilaankaan bartaa insha alla waxaan rajaynaya inaan ku faa'iido waxna ka faa'iido xaafadayda la tago ku shaqaysto baan insha alla ka rajaynaya haween badana ku faa'iido oo waxawey ku shaqaysta baan arkay anigana dareenkayga saasaa soo kicisay waxaan arkay hooyooyin ila mida oo xaafadooda iyagoo jooga xirfadaha ku shaqaysanaya kariska iyo harqaanka iyo cilaan saaridda kulliba ku shaqaysta xaafadooda iyagoo jooga anna waxaan rajaynaya xaafadayda insha alla markaan dib ugu laabto inaan ku shaqaysto xirfadahaas oo dhan ku faa'iido magacayga waa xaawa cabdimaxamuud waxaan ahay ardada dhigata saddexda xirfadood oo kale ah cilaan saarka muxuahayto qarqaanka iyo sida dharka loo kariyo run ahaantii aad baan u jeclaa mar walba inaan barto waxaan rabaa inaan ganacsi kale ganacsi kasii sameeyo saddex meeloodoo kala duwan weliba haddeer laba kamidaan ku shaqaystaa sida dharkariska iyo muxuu ahaayeto cilaansaarka aad baan u jeclay xitaa waxaan jeclahay wixii lay baray inaa cid kale sii baro aan meel wax lagu baro aan sii furto runtii horta shaqada tan waa shaqo muxuu ahaayeto furfuran oo durbaba qofku muxuu ahaayeto dhaqaale ka heli karo waxaan rabaa inaan ganacsi ka sameeyo waxaa rabaa inaan dad sii baro waa gartay iminka laba goobood baad ii sheegtay inaad ku leedahay boosaaso shaqaalaha ka shaqeeya maxay isugu jiraan oo shaqada hadda labada midood aan ku shaqeeyo sida cilaan saarka iyo muxuu ahaayeto dharka la kariyo shaqaalaha hadda badanaa waxay laba u kala baxaan kuwa aan macadka isla dhameynay iyo kuwo muxuu ahaayeto caadi aan iskula shaqeyno xitaa waxaa jira kuwo aan meesha isla wadaagna baa jirto aan isla wada shaqeysano markii aan meesha usoo wada dhameyna isla furanay waxaa jirtay dad voluntary marka hore wax lagu baray aan wax ku barnay oo haddeer suuqa gashay oo shaqaysata oo skillskii iyo muxuu ahaye xirfadii la baray suuqa kaga shaqaysta gudihiisa iyo qeyb ka mida annaga noo shaqaysa magaceyga leeli ibraahim cabdalle isaaqaa la yiraa dharkariinta waa bartaa dad baa dharkooda intii soo qaata iyo i yimaadaan dhahaan naqshadaha na tusaa u xirto waa ugu faa'iideeyaa maasha allah leeli meeqa bilood baa baranaysa sagaal bilood baan barinaya dharkarinta dadkii ii yimaado walaalahayga ah haddaan wax ka saaya anigu waxayga inaan kaligayga meel la fadhiista ma ahan qofkii ii yimaado yidhi dharkaa ii kari markaa ii karinaysa anaa xirinaya naqshadaha iiga faa'iiday waa ugu faa'iidayay sidee ku barata leelo waxaan ku bartay hay-ad baa i bartay waanana qora kaamankaan noogu yimid anigoo dhowr ah dhowr qofood lix qofood aan nahay meeshaanana geeyey qof walba wuxuu rabo haddaa maxaa rabto lagu dhaharqaan baan rabaa dharkariin baan rabaa unikariin baan u baahanahay waxaa rabtadaa sheeganaysaa macnaha ma ku shaqaystaa laydin yiri mase dadkana u faa'iideey ku shaqaystaan nugu yiri laakiin qof walaalo aa kasaysa doo ku yimaado ku dho walaale naqshadahan iiga faa'iideey marka anigana markaa ii karinaysa si aan soo xirto oo gurigayga aan kuugu keeno ma kuu faa'iideynaya maa leedahay haween badan oo xilliyadii hore noloshoodu ay ku tiirsanayd inay waddooyinka wax ku iibiyaan ayaa iminka u xuubsiibtay xirfadlayaal goobo ganacsi ku leh suuqa magaalada boosaaso kadib markii ay barteen xirfadahan intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
faadumo yaasiin jaamac ayaa barnaamijkaasi noo soo diyaarisayna lana socodsiinaysay markana france dowladda griiga ayaa sheegtay inay faransiiska la galeen heshiis ay kaga iibsanayaan saddex ilaa iyo lix maraakiibta dagaalka ah ra-iisul wasaaraha griiga keriakos motsatakis oo dhinac taagnaa madaxweynaha faransiiska kulan saxaafadeed ay wada qabteen ayaa sheegay in labada dalba mas-uuliyadda ay ka saaran tahay in ay yeeshaan awood ay ku wajihi karaan khataraha kaga imanaya dhinaca difaaca dhowaan ayaa australia ka baxday heshiis ay hore faransiiska ula gashay warbixin gaar ah oo ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil heshiiskan oo ku kacaya shan milyan oo doolara tenis waxay ku iibsanaysaa saddex ilaa lix markab oo casri ah noocyada dagaalka waxaana la filayaa in faransiisku farsamaynta maraakiibtaasi dhammayn doono sannadaha labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka shirkadda nevel group oo faransiiska laga leeyahay iyo shirkadda looka hida martin oo laga leeyahay maraykanka ayaa tartan ugu jiray qandaraaska samaynta maraakiibtan tan iyo bishii sebtembar sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii xilligaasi oo griigu sheegay inuu doonayo inuu iibsado maraakiib noocan ah heshiiska ayaa madaxweyne emmanuel macron guul weyn u iyadoo uu dhowaanun ay australia ka noqotay heshiis ku bixi lahaa lix iyo lixdan bilyan oo dollar oo ay hore faransiiska ula galeen iyagoo bedel ahaana heshiiskaasi la galay dalalka maraykanka iyo britain oo mar dambe ku biirtay heshiiska macron ayaa sheegay in heshiiskani yurub uga dhigan yahay xorriyad dhinaca difaaca ah oo ay gaar u leeyihiin waxaanu intaasi raaciyay inay ka go-an tahay yurub xor ka ah qaarado kale dhinacyada farsamada difaaca iyo diyaargarowga dagaalada labada mas-uul ee griiga iyo faransiiska ayaa carabaabay inay deegaanada saaxila bariga dhexe iyo badda mediterraneanka ay yihiin goobaha ay yurub ka samayn karaan howlo milatari oo wada jira dowladaha griiga iyo faransiiska ayaa muddooyinkii dambe isu soo dhowaanayay iyaga oo meel uga soo wada jeestay xidhiirkii ay la lahaayeen turkiga oo meel aada u hooseysa gaadhay griiga iyo turkiga ayay ka dhexdhici gaadhay kadib markii ankara maraakiibta sahamisa shiidaalka u dirtay biyo mareeno ay aaminsan yihiin in ay leeyihiin dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inuu faransiisku doonayo inuu laba shan bilood dagax ku wada dilo tan koowaad inuu kasoo kabto heshiiskii ay kaga baxday australia inkasta oo qarashka labada qandaraas ku baxaya baaxad weyne ay u dhaxayso iyo qodobka kale oo ah inuu culays saaro turkiga dadka sidaasi qabana waxaa ka mid ah cabdiqaadir guuleed oo falanqeeya arrimaha caalamka degana alberto canada aad baad umahadsanta cabdixaafid heshiiskan saddexda markab ay ku iibsatay dalka griiga ayna uga iibsatay faransiiska waxaa laga eegi karaa dhinacyo badan ka ugu horeeyana waxaa weye xurgufta griiga iyo turkiga ka dhexeysa oo markaa faransiiskuna uu hore ugu hiiliyey griiga islamarkaana turkiga aada uga careysiisay saddexdan markab ee dagaalka ah ayaa waxa ay muujinayaan in tartanka hubka ama loolanka hubka ee labada dal ee griiga iyo turkiga ka dhexeeya inuu cirka kusii shareeri karo dhanka kalena faransiiska ayaa u arka guul arintan islamarkaana doonaya dunida inuu u muujiyo inka ganacsiga maraakiibta iyo iyo diyaaradaha ay weli ay saameyn ku leeyihiin dunida islamarkaana aanay waxba u dhimin heshiiskii dhowaan ay uga baxday australia ee konton iyo lixda bilyan oo dollar ahaa ee maraykanku uu la wareegay arintan ayaa la sugayaa bal sida ay uga jawaabaan turkigu markii ay xorguftu soo kala dhex gashay griiga iyo turkiga faransiiska ayaa u diray ciidamada badda griiga oon haysan maraakiib casri ah koob iyo toban markab oo ay ku ilaaleeyaan badda ilaa waagaasna labada dal waxa ay si wada jira u sameynayeen dhoolatus ciidan oo isugu jira badda mediterraneanka cirka iyo barigaba sanadkii aynu soo dhaafnay griiga ayaa sheegay inuu faransiiska ka iibsanayo siddeed iyo toban diyaaradood oo dagaalka ah nooca loo yaqaano rafale jiilkooda afraad qiimahooduna uu yahay laba dhibic shan bilyan brofesor magaciisa la yidhaahdo dimitris kairidis oo griig ah kuna takhasusay xidhiirka caalamiga ah ayaa sheegay in heshiiskani aanu ahayn oo keliya hub la kala iibsanayo laakiinuu yahay heshiis istraateji ah oo xaaladda bariga badda mediterraneanka wax badan ka bedelaya faransiisku waxa uu ka hortegayaa ayuu yidhi khatar gobolka ka jirta waxaanu la samaysanay heshiis difaac haddii xaalad inagaga timaado gobolkana waxaana garab taagan dal haysta hubka nukliyeerka ahna xubin golaha ammaanka ee joogtada ah ayuu brofeseerkaasi hadalkiisa raaciyey cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal xildhibaan axmed yuusuf garuuje oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa maanta dhaawac loogu geystay xaafadda shacabka oo ah xarun markaasi ay inta badan hay-adaha dowladdu ay degan yihiin iyadoo uu v o eda u sheegay inuu falkaasina u geystay suldaan saleebaan boqor cismaan oo ka mid a madax dhaqameedyada somalilan dhinaca kalena hay-adaha ammaanka ayaan weli ka hadlin dhacdadan warkan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
xildhibaan axmed yuusuf nuur guruuje oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan ayaa dhaawaca soo gaadhay waxa uu sheegay in uu u geystay suldaan saleebaan boqol cusmaan oo ka mid a salaadiinta somalilan ee magaalada hargeysa ku dhaqan xildhibaanka ayaan weydiiyey markii uu ka baxay cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo lagu daweynayay nabarrada soo gaadhay kadib halka uu ku sugnaa wakhtiga nabarradani ku dhaceen iyo xilliga ay ahayd olal khadar aad baad umahadsan tahay maanta sagaalkii subaxnimo anigoo ku socda xafiiskaygii dagaalkaa wasaaradda arrimaha guduhu ahaan jirtay magana xafiiska gobolka muradajaaxa horteeda anigoo maraya oo telefoon ku hadlaaya ninkaa aad sheegaysaa iga daba yimi anigu maan ogeyn oo maan dareensanayn kadibna hangool isutay bu halkaa qadaadkaa madaxa iga dhuftay oo dhigta dhikadeeda nabarkaa sanqadhiisa ayuun baan u soo jeestay iyadoo dhiig badan ina iga daayo kadibna ninkaasi angoolkiisu tebu laba jeer oo kale isdamcay inuu madaxa igaga dhufto labadaa jeerba gacanta ayaan isaga dhigay xildhibaan guruuja ayaa u sheegay v o eda in hangoolkii uu sitay suldaanka nabarrada ku dhuftay oo kala jabay iyo warbixintaba uu ka diiwaangeliyey hay-adaha amniga gaar ahaana ciidamada boolis hangoolkii oo kala jabay iyo riboodhkii waxaan geeyey saldhigga biliiska ee ah saldhigga dhexe dhaawacii aan dhakhtarka u tegey alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka waan ka soo baxay waan iska ladanahay waxoogaa yaroo dawaqaada iyo kaara mooyo xanuun badan oo kale ima hayo gacantii iyo madax madaxina jabniin ma aha way ka baaqsadeen ilaa iminkana sidaan maqlayo ninkaa dhabarka geystay oo gacansaar la leh xukuumadda weli gacanta laguma dhigin dhinaca kale mubaarig maxamuud fallaag oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay farasaarka xildhibaan guruujo ku dhacay maanta dee xildhibaanka waa xildhibaan lasoo doortay oo dhowrsanaan iyo xasaanad iyo ilaalin uu sharcigu siiyey waa xildhibaan ku fadhiya codkii dadkii soo doortay dhowrsanaanta iyo xasaanadda uu sharcigu siiyeyna dastuurkeenna jamhuuriyadda somalilan baa ka hadla qodobka sagaal iyo afartanaad oo kale ayaa ka hadla arrintan maanta dhacdayna waa arrin ugub ah oo dee ku cusub somalilan oo arrintii sumcaddii weliba wax weyn yeelaysa sumcadda xagga amniga waana arrin aada u xun hawsha kale ee dee waajibaadka saaran hay-adaha amniguna waxa weeye cidda sharciga khilaaftay in dee sharciga la hor keeno oo dee sharciga la hor keeno oo tallaabadii sharciga ahayd ee kuwa laga qaado xeerkeenna ciqaabta guud amba xeerka ciqaabta guud qodobka afar boqol iyo afartan baana dhaawaca ka hadla si dee markaa lagu caddeeyo ee dembigii ay ku caddaatana ciqaabtii sharciga ahayd loo mariyo marka waxay noqonaysaa guud ahaan in dee hay-adihi amniguna ay tallaabo qaadaan dembi baa dhacay markaa dee waxaa waajib ku ah markaba in ay hay-adihi amnigu tallaabo qaadaan oo ciddii dhifka iyo sharcigaa khilaaftayna sharciga la hor keeno qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa ku booqday xildhibaan guruuje cisbitaalka markii lagu daweynayey xildhibaanadan waxaa ka mid ah xildhibaan cabdilaahi yuusuf iyo xildhibaan cabdirashiid oo labadooduba ka hadlay dareenkooda la xidhiidha dhacdadan xildhibaanku xaaladiisa caafimaad weli dhakhaatiirtaa kula jirta dhaawac wuu qabaa see inay gaadhsiisan tahay iyo intuu leegyahay way kama warbay dhakhaatiirta warkoodaynu sugaynaa insha allah xildhibaanku idiin sheegay kolley waxaan uu nimi halkan xildhibaanka nabarku soo gaadhay xildhibaan guruje ee runtii wakhtigu iska wakhti kooban bay soo wada ahaa iminka ayay arrintaasi dhacday annaguna si amarjiisa baan u nimi waanaan u tagnay xildhibaanku waa ladan yahay alxamdulilah nabarka madaxa ayaa nabarka gaadhay ee waxaanu ku jiraa qaybtii cisbitaalka iyo labada gacmood dhakhaatiirta ee gacanta ku haysa geesta kale waxaannu isku daynay inaannu la xidhiidhno si aannu arrintan wax uga weydiinno mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada booliska ee somalilan kuwaasi oo aanay noo suurto gelin balse aannu idiin soo gudbin doonno marka ugu horraysa ee ay noo suurto gasho in aannu cid ka helno khadar maxamed cakulle v o e hargeysa dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in waryaheena magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle uu sidoo kale isku dayay inuu qadka telefoonka ku helo suldaanka oo lagu eedeeyey inuu geystay weerarkan hase yeeshee uu telefoonka u geli waayey marka ugu horeysa ay noo suura gasho ayaana idiinsoo gudbin doonaa dhegeystayaal guud ahaana idaacadeeni habeenimo waa naga intaa haddii ay ku dhaafaan wararka iyo warbixinada v o a waxaad mar kale ka daalacan kartaa boggeena v o a somaali com intaan mar kale kulmi doono dhammaanta iyada ayaa idinle sidaa iyo nabadgelyo